subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington waa subax axada bisha diseembarna ay tahay labaiyo toban sannadka laba kun koiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaana qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah sida ay suuragal ku tahay in doorasho ay dhinacyada soomaaliya siyaasaddeeda isku haya ay isku waafaqsan yihiin ay uga dhacdo iyadoo walaac laga muujinayo qaabka doorashada soomaaliya hadda ay ku bilaabatay
arrinka ay soo saareen musharaxiinta waa horta runtii waxay qaybkiiin dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka waana muhiim mar kastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra'yigooda la dhegaysto si loo saxo maxaa yeele waddanka waxaa muhiim ah in laga helo deganaansho siyaasadeed
waxaan sidoo kale idinhayna warbixin aynu ku eegayno magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug oo ka soo kabanaysa colaadihii iyo dhibaatooyinkii magaaladaasi muddo sannadaha hareeyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo idin waxaa ka horeynaya warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sabtidii shaaciyey in uu u sheegay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin in ruushka uu ka shallayn doono islamar ahaantaasina uu la kulmi doono cawaaqib dhaqaale oo ba-an haddii uu galo dalka ukrain biden ayaa u sheegay suxuufiyiinta inaysan marnabo miiska saarnayn suuragalnimada in ciidamo maraykana loo dilo dalka ukrain haddii ay dhacdo duulaan ruushka uu ku qaado waddankaasi inkastoo maraykanka iyo neto looga baahan yahay inay ciidamo dheeraada u diraan bariga wadamada neto si loo xoojiyo difaacooda waxaan si buuxda ugu caddeeyey madaxweyne putin in haddii uu galo ukrain uu la kulmi doono cawaaqib dhaqaale oo dhaqaalihiisu uu noqon doono mid aad u xun ayuu yidhi biden biden oo putin khadka telefoonka kula hadlay laba saacadood toddobaadkii hore ayaa sheegay in uu u caddeeyey hogaamiyaha ruushka in mowqifka dalkiisa ee caalamka uu si weyn isu bedeli doono haddii ay dhacdo inuu galo dalka ukrain maxkamad ku taala waddanka benin ayaa waxa ay shalay xukuntay mid ka mid a dadka sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne patrice talon taasoo lagu eedeeyey inay ku lug yeelatay falal argagixisnimo ah reki madugo ayaa lagu xukumay labaatan sano oo xariga kadib markii maxkamad lasoo taagay qareenadeeda ayaa cambaarayay qaabka loo maray xukunkeeda xukunka ayaa lagu dhawaaqay abaare lixdii subaxnimo kadib maxkamad aan wax markhaatiya joogin sidaa ay bayaan ku sheegeen qareenadeeda dembigeedu wuxuu ahaa bay yidhaahdeen in ay u taagan tahay inay si dimuqraadiyadii u bedasho nidaamka patrice talon sidaasi waxaa yiri qareen antoin vey xukunka lagu rida madugo oo ahayd wasiirkii hore cadaaladda ayaa imaanaya maalmoon kadib markii mid ka mid ah dadka mucaaradka kuwa telon ee jawl aevo lagu xukumay toban sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey in uu maleegay falal ka dhan ah dowladda iyo inuu lacago si aan sharci ahayn u xalaalayay madugo ayaa la xiray bishii maaj waxaana lagu eedeeyey in ay maalgelisay howlgal lagu dilay dad siyaasiyiin ah si looga hortago in doorasho madaxtinimo ay ka dhacdo dalkaasi oo bishii xigtay ay ka dhacisay madaxtinimadeeda ayaa waxaa diiday musharaxnimadeeda niraada ayaa waxaa diiday guddiga doorashooyinka dalka benin warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa degeystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o w aynu gudagalno qodobada kale ee aan saaka idinku hayno soomaaliya waxaa dhowaan ka bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ay ka dhacday dhowr magaalo oo ay ka midka yihiin muqdisho baydhaba iyo dhuusamareeb doorashada oo qorsheedu ahaa inay dhammaato labaatanka bishan ayaa waxaa hareeyey eedo badan oo ku aadan habka ay ku bilaabatay golaha midooda musharaxiinta ayaa qaadacay habka ay doorashadu uga dhacday meelaha qaar wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulaahi ayaa haddaba warbixin uu ku eegayo suuragalnimada rajada laga qabo in wax laga bedelo habka ay doorashada hadda ku bilaabatay sida dadka ay doorashadu dhinacyada ay ugu qanacsan yihiin uga dhici karayso waddanka soomaaliya ayuu ka soo diray warbixintan magaalada muqdisho
dadka daneeya doorashada soomaaliya ayaa xilligan si weyn isha ugu haya hannaankay ku bilaabatay doorashada aqalka hoose doorashada golaha shacabka ayaa dhowaan ka bilaabatay magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo dhuusamareeb golaha madowga musharaxiinta ayaa dhowaan waray ka soo saareen muqdisho ku dalbay in la joojiyo doorashada soomaaliya hannaanka hadday ku socoto golaha ayaa soo jeediyay in la isku yimaado shir wadatashi iyagoo sidoo kale dalbay in dib loo eego hannaanka doorashada gudoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxiidiin shaatax ayaa u sheegay v o a in hanaanka hadday ku socoto doorashada si weyn kaga walaacsan yihiin iyagoo meelaha qaar ku raacay warmuteedka ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta inay tahay in la qaato oo la dul istaago
arrinka ay soo saareen musharaxiinta waa horta runtii waxay qeybkii dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka waana muhiim mar kastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra-yigooda la dhageysto si loo saxo maxaa yeelay wadanka waxaa muhiim ah in laga helo deganaansho siyaasadeed oo xasiloonida dalka u horseeda in dalku uu dowladnimadiisii iyo daldhisisiiska ay sii socdaan si marka taa loo helana waa muhiim aada in loo dhageysto talooyinka talooyinka ay soo saareen waxyaaba badan oo muhiim ah ayaa ku jira oo u baahan in maaragtaa la tixgeliyo sida maaragta in habraaca dib loogu laabto doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo in ergada la saxo oo odayaasha dhaqanka ama shanta xubnooda ay soo saarayo ay noqdaan dad la ogyahay ergada ay soo saarayna la ogyahay broseska sida uu yahayna loo kala hormariyo sidoo kale in kuraasta lagu tartamayo ama kuraasta haweenka iyo raggaba inay kala cad yihiin si qoondada haweenka loo loo saxo in la joojiyo waxyaabaha hadda caadadu dhaqato oo ah in malxiis waxa la yiraahdo ay soo baxeen taana inay tahay mid aan runtii aanan socon karin sidoo kale korjoogteen inay u baahan tahay doorashooyinkan waxaan ogsoonahay in isjijiid badan oo ka jiro dhinaca siyaasadda sidaas darteed dadka ugu habboon arrimahan inay korjoogteeyaan ee tahayna bulshada rayidka ururada bulshada rayidka oo runtii haddana u taagan baahi weyn loo qabo inay qeyb ka ahaadaan tiirarka doorashada si doorashooyinka ay u noqdaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo wax lagu seexi karo waxaan rajeynaynaa taa iyadana in nalala fahmo oo tixgelinteedana aan yeelano si aan u xaqiijino runtii inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo ee ilaa xadna aan ka shaqeyno inay u dhacaan sidii waafaqsan nidaamka lagu heshiiyo aada mahadsantiin rofesor liibaan ciise oo ka mid a aqoon-yahanka soomaaliyeed waxna ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa qaba inay muhiim tahay in la kheyriyo talooyinka lasoo jeedinayo si xal waaro looga gaaro arrinta doorashada xilliga muran xoogan uu hareynayo
hannaan wadar ogol waxaa lagu heli karaa un isu tanaasul oo wixii hadda maadaama doorasho dadban lagu jiro sida ugu quruxda badnaa lama helayo laakiin habraacii la isku ogaa in la dhowro un dhammaan dhinacyada la ilaaliyo heerarka kala duwan la ilaaliyo taa ayaa aas ah guddiyadu ilaaliyaan waana taa wax badan way daweyn kartaa oo waa looga gudbi karaa laakiin ma aha sida maxaa la yidhaahdaa mithaaliga ama idealka ah ma aha sida ugu quruxda badneyd ma aha oo cabashooyin baa laga qabaa habraacyadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka uu jideeyey laakiin iyadaas haddii la ilaaliyo waxay dhaantaa yacni cabashooyinka badan ee hadda soo yeeraya ayay aad yani waxay noqonaysaa wax looga gudbi karo wax looga gudbi karo ayay noqonaysaa cusmaan muxudiin shaatax gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa xusay inay u muuqato walaac marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada soomaaliya waxaana xilligan doorashada golaha shacabka hareynaya muran xoogan iyadoo meelaha qaar kuraas lagu soo baxay la laalay sidoo kalena kuraasta qaarkood hadday gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafoodka laga sugayo inay natiijo ka soo saaraan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug oo soo martay colaado iyo maamul la-aan u diiday horumar inay magaalada hiigsato ayaa waxaa hadda ay kasoo kabanaysaa tan iyo markii ururka ahlu sunna oo ka talinaya magaalada in muddo ahi ay heshiis la gaareen maamulka galmudug iyadoo magaaladaasina lagu durtay madaxweynaha hadda ee galmudug iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya warbixintan oo uu ku eegayo isbedelada magaalada dhuusamareeb iyo kobaca ku yimid waxaa soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
cadceed shiikhdoon oo guddoomiyaha bulshada rayidka dhuusamareeb ayaa ka waramaya dhabaha horumarineed ee dhuusamareeb ee qaaday labadii sane ee u dambeysay
wax badan bay isku tashi ku hirgeliyeen oo iskaa waxu qabso ah adiga oo arkaya meesha la yidhaha inji oo kale bulshadaa hore usii dhistay shiir kolaha meesha la yidhaha bulshadaa hore usii dhistay jidadka qaar meel oo gurceel aagageedaha dhuusamareeb markaa ka tirsaneed jidadka jayga la saarsaaray waxaasoo dhan bulshadaa isku tashi hore usii qabatay hididiiladii maqalka ismaamul goboleedka oo aanu wareega nagu xeeran ay halkan isugu soo urureenna waxbaa ku soo kordhay ilaa iyo hadda waxaan qabnaa hididiilo fiican insha allah haddii weliba hadda golaha degaanku noo dhismo in mashaariicaha hoose oo hoos u dhaqaahu inoo soo kordho ilaah idinkii martigelinta shirarkii isxigxigay ee dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ahaa tooshka horumar ee dhuusamareeb sida uu sheegaya wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shira falagle shirkii dhuusamareeb one iyo two iyo tree iyo four ayaana wuxuu ka dhigay inay noqoto magac international ah oo caana oo in dowlad deganta muujinaya dadkii soomaaliyeed ee ka yimi shanta dowlad goboleed iyo dowladda federaalka ahuna ay ku dhammaayeen marbaa saddex kun oo dadihii iskugu yimaadeen wixii intaa ka dambeysana horumarka magaalo madaxda wuu soo kordhayey hadday noqon lahayd xagga dhismaha oo ama xarumaha dowladda ha noqoto ama dadka ilaahay waxsiiyey oo degaankooda awal nabaddarrada iyo dowlad yarida uga tegay ha noqoto ama ha noqoto hay-adaha caalamiga waxay noqotay in la iskaga meel waayey in dhuusamareeb ay noqoto dabaq iyo fillo aada iyo aadna u fara badan oo aan xisaab lahayn dhinaca nolosha iyaduna waxay noqotay magaalo ay kusoo qulqulayaan dadka siyaasadda aada ugu dhuun daloola khaasatan dadka reer galmudug oo dal iyo dabadba ayagoona kusoo qulqulaya
ayaa nuur suudi waxa ay ka mid tahay ganacsatada yaryar ee dhuusamareeb waxa ay ka waramaysaa farqiga ganacsi ee u dhexeeya xilligii hore iyo hadda
farqi weynaa udhexeeyo xilligii hore wax ganacsigaa ma jirinin hadda laakiin maadaama maamulgoboleedka galmudug oo imaaday mayaal ganacsi dad badan waxyaaba badan farqi weynaa udhexeeya isma lahan xilligaasi maanta maanta aada u fiican yahi wallaahi wax dhaqdhaqaaqa xilligaas ma jirinin adig waxaa laga yaabaa markaad joogtid saddex maamul afar maalmood inaha toban doolar ee heshidaa laga yaabaa xilligaas maanta laakiin markay ugu yaraato afartan doolar camal habeenkii loo yaabna bulshooyinka kala duwan ee hadda dhuusamareeb jooga iyo horumarka ka socda bal sidee u aragtiin ganacsatadiina yaryar
wallaahi waa ku faraxsannahay aada uweyn boqolkiiba boqol waan ku faraxsannahay siday hadda maantano tahay xilligii hore iyo xilligaas sida maanta tahay waan ku faraxsannahay
hirgelinta goobaha ganacsiga iyo guryaha waa kuwo ay maalgashadeen bulshada deegaanka qaar ha yeeshee cadceed ayaa sheegaya in kaalintii galmudug ee kaabayaasha bulshada ay meesha ka maqan yihiin wixii maalgelinu waxay ka muuqdaan meelaha shaarciyadaah dowladda dhismayaasha aad arkaysid oo magaalada lagu kordhiyana maqalkaa bini aadamku quutaa xooluhuna daaqay quutaan maqalkii ismaamul goboleedka xeeb iyo xuduud sida aan kuu sheegay oo gedaftaas mar haddii lagu soo uruurayo ganacsatadu dhaqaalo badan bay geliyeen mawjadihii colaadeed ee dhuusamareeb waxaa ugu weynaa dagaalkii ahlu sunna ay kula gashay maleeshiyada al-shabaab hase ahaatee dhismihii galmudug kadib magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa xaalka amniga gacanta ku haya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo kaabaya kuwa dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in xog laga helay koonfur afrika ay muujinayso in faraca omicron ee covid uu sababi karayo xaddi xanuun ee ka yar nooca kale ee cudurkaasi safarmarka ee hadda dunida ka jira warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada jeneva ka soo dirtay wariyaha v o a liza shlein waxa ay noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban ee qaaradda afrika ay toddobaadkii hore kor u kaceen sagaashan iyo saddex boqolkiiba marka loo barbardhigo isbuucii kasii horreeyey taasina waxa ay kiisaska laga soo sheegay qaaradda afrika ka dhigaysaa in ka badan siddeed dhibic siddeed milyan oo ay ku jiraan in ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo qof oo u dhintay cudurkan safmarka ah ee covid sagaal iyo toban ilaa iyo hadda ma cadda tirada kiisaska cusub iyo dhimashada covid sagaal iyo toban ee uu sababay nuuca cusub ee omicron laakiinse waxaa la ogyahay in omicron uu ku faafay ilaa lixdan dal oo toban ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda afrika w h o ayaa sheegtay in ku dhowaad kalabar kiisaska omicron oo dunida oo dhan laga soo wariyey ee ku dhow kunka kiis ay yihiin kuwo laga helay qaaradda afrika iyadoo culayska ugu badanna uu hayo dalka koonfur afrika richard mahego waa isku-duwaha tallaalka iyo horumarinta tallaalada ee xafiis goboleedka w h o ee qaaradda afrika waxa uu sheegay in wax wanaagsan ay tahay in tara yar oo keli ah oo ka mid ah dadka uu soo ritay nuuca cusub ee omicron ee koonfur afrika la dhigay cisbitaallada waxaana uu xusay in tani ay muujinayso in nuucan cusub uu yahay mid aysan khatartiisa caafimaad aad u darnayn waxa uu yidhi xog lagu eegay dadka la dhigay cisbitaallada dalka koonfur afrika oo dhan intii u dhexaysay afar iyo tobankii nofembar ilaa afartii bisha disembar waxaa lagu ogaaday in tirada dadka la dhigay qeybta i c u da ay tahay oo keli ah boqolkiiba lix dhibic saddex taasi oo haddii la barbar dhigo aad uga hooseysa tirada kiisaska markii koonfur afrika ay wajahaysay heerkii ugu sarreeyey ee xanuunka ee lala xiriiriyey faraca delta bishii julaay ee sanadkan ayuu yidhi mehigo ayaase sheegay intaasi ay tahay xog hordhaca waxa uu qiyaasay in ay qaadan doonto ugu yaraan labo ilaa saddex toddobaad oo kale si loo go'aamiyo saameynta buuxda ee uu leeyahay faraca omicron ee covid sagaaliyo toban waxa uu intaa ku daray in cilmi baarayaashu ay habeen iyo maalinba ka shaqaynayaan sidii ay ku ogaan lahaayeen haddii faracan cusub ee coronavirus uu aad uga faafis badan yahay aad uga daciifsan yahay amaba aad ugu adkaysi badan yahay tallaalada iyo daawada kale ee hadda jirta marka loo eego noocyadii kale ee cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waxa uu yidhi waxaa jirta mala ah in tallaalada hadda jira aysan dadka ka ilaalin karin omicron laakiin ilaa iyo hadda ma jirto caddeemo sugan oo sheegaya in tallaaladu aysan waxtar u lahayn nuucan cusub sida aan ognahay tallaalku waxa uu dad badan ka badbaadiyey inuu ku dhaco xanuun daran oo covid sagaal iyo toban ah amaba in cisbitaallada loo dhigo noocyadii kale ee covid sagaal iyo toban awgii mana jirin baahi loo qabay in tallaaladaasi wax laga bedelo laakiin shirkadda pfizer and biotech ayaa sheegtay in xog hordhac ah ay muujinayso in tallaal saddexaad oo xoojin ah uu waxtar u leeyahay inuu jirka ka difaaco nuuca cusub ee covid sagaal iyo toban shirkaddan daawooyinka samaysa ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso tallaal gaar ah oo lagula tacaalo nuuca omicron kaasi oo ay rajaynayso inay soo saarto saddexda bilood ee soo socda
warbixintii wariyaha v o a liza shlein waxaa inala socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a dhegeystayaal dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee gobolka ontario ee dalka canada oo ah gobol ay sidoo kale degan yihiin soomaali aad u badan ayaa waxa ay ku baaqday in feejignaan dheeraad ah la muujiyo maadaama uu kordhayo kiisaska maalinlaha ee covid ee uu ku jiro nooca cusub ee omicron digniintan ayaa imaaneysaa xilli gobolkaasi shal oo sabti ahayd laga soo wariyey kiisaskii ugu badnaa ee covid muddo hadda laga joogo toddoba bil sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a ee dalkaasi xuseen nuur xaaji soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku nool gobolkaasi ee ka walaacsan arrimahani
bahda caafimaadka ee kanada gaar ahaan kuwa gobolka ontario ayaa ka walaacsan korarka kiisaska covid iyo sidoo kale nuuca cusub ee omicron ontario waxay jimcihii soo warisay kiis oo cusub oo covid waa tiradii ugu badnayd ee maalinla ah ee lasoo wariyo tan iyo bishii mey ee sanadkan madaxa caafimaadka ontario dor karen moore ayaa sheegay in nuuca cusub ee omicron uu toban boqolkiiba ka yahay kiisaska cusub wasiirka wasaaradda caafimaadka ee gobolka ontario christine lod ayaa jimcihii dadka reer ontario ku dhiiragelisay inay taxadar dheeri ah muujiyaan with cases expected to increase during the winter months, and as we continue to monitor the evolving global evidence around the Omicron variant, we must remain vigilant.
wasiirka caafimaadka christiin eliot waxay tiri xilli la filayo in bilaha jilaalka ee qaboobaha uu kordho xanuunka islamarkaana aan si dhow ula soconno caddaymaha korarka ee dunida ee nooca omicron waxaa waajib nagu ah inaan muujinno feejignaan dadka reer kanada oo ay soomaalidu ku jiraan ayaa ka walaacsan saameynta nuuca cusub ee covid ee omicron iyo in tallaalka ay qaateen uu difaacu noqon karo dadku way walbahaarsan yihiin way walaacsan yihiin aan bulshooyinka walaacaasi uu saameyno waxaa ka mid dadka soomaalida aniga aan kula hadlayo waan ka walaacsanahay waxaan ka walaacsanahay cudurkan cusub tallaaladii hore aan qaadanay ku habboon yahay oo ma ka hortegayaa mise tallaalo kale aan u baahannahay bacdamaa uu cusub yahay nooca cusub ee omicron ayaa ah mid weli aanan wax badan laga baran laakiin hogaamiyaasha caalamku waxay isku dayayaan sidii xal loogu heli lahaa We are still learning about the new variant, but we can expect that the months ahead may be very challenging. The actions we take today will help ensure that our communities stay safe this winter.
christine eliot wasiirka caafimaadka ee gobolkan waxay tiri waxaynu weli ku jirnaa inaan wax ka baranno noocan cusub laakiin waxaan fili karnaa in bilooyinka fooda inagu soo haya ay noqon karaan kuwo adag waxay tiri tallaabooyinka aan qaadayno maanta waxay hubinayaan badqabka bulshadeenna xilligan waa taas sababta inagoo la tashanayna madaxa caafimaadka inaan qaadno tallaabooyin dheeri ah oo dhiiro gelinaya qaadashada tallaalka iyo sidii loo yaran lahaa faafista covid iyo omicron That is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we are taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID 19 and the Omicron variant.
dhiirigelintaas waxaa ka mid ah sidii dadka da-da ah ee ka weyn kontanka sano ay u qaadan lahaayeen tallaalka saddexaad ee xoojinta abuukaati cabdulaahi barra wool wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka ontario wuxuu qabaa in dadka da-da ah ay qaataan tallaalka aniga hadda waxaan qabaa labadii shood qofkii qaatay ha ku darsado shoodkan dowladda kanada ayaa wada qorshe ay si deg dega hoos ugu sii dhigayso dadka qaadan kara tallaalka saddexaad ee xoojinta dalkan waxaa hadda tallaal ka qaadan kara laga soo bilaabo wixii ka weyn shan sano xuseen nuur xaaji v o a toronto
wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa beryahan dambe soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee afka hooyo ku qoraya buugaag kala gedisan iyo sheekooyin ay uga hadlayaan marxalado kala gedisan oo ay doonayaan inay bulshada u gudbiyaan ogbaad khadar hindis waa ardayad wax ka dhigata jaamacadda jigjiga ee gobolka soomaalida waxay soo bandhigtay oo ay magaalada berbera kusoo bandhigtay buug la magac baxay damaq iyo dareen oo ay sheeko ka qortay gaar ahaan sheeko jaceyla waxaa haddaba la kulmay wariyaha v o a ee hargeysa khadar maxamed cakule
buugan qoraalkiisa labadii kun iyo toddobiy tobankii baan bilaabay dhiganahana wuxuu soo ifbaxay amboo maktabadda ummadda soomaaliyeed uu kusoo biiray sagaaliyo tobankii bishii tobnaad labadii kun iyo sagaaliyo tobankii marka waa markii ugu horeysay daabacdo waa markii ugu horeysan daabaco waxaan dareemayaa kani markaa waa qaybtii labaad waa daabacada haa tan waa daabacadiisii labaad lix iyo tobankii juun labadii kun iyo koob iyo labaatanna waxaa soo baxday daabacadiisii labaad marka daabacadiisii koowaad wuxuu ku koobnaa uun amba uu ku ekaa oo aanu soo dhaafin deegaanka markii labaad ee aan buugan daabacay fahamkayga waxaa sida dowlad deegaanka soomaalida dowlad deegaanka soomaalida etoobiya markii labaad ee aan buugga daabacay waxaan u dooray in lagu soo bandhigo berbera haddaan su-aal ku weydiiyo matalan buuggu jacayl buu ka hadlayaa qaybtiisii ama daabacaddiisii koowaad magaalada jigjiga ayaad ku soo bandhigtay ogaalkeena jaamacadda jigjiga adiga laftigaagu arday dhigataa tahay marka maxaad u dooratay berbera daabacadda labaad kolley markii taariikhda soomaalida laga hadlayo in badan oo inaga mida in soo gaadhiyo inaan soo gaarina aynu hoolnahayna ama ogaalkeenu yahay in berbera ay tahay meel ku astaysan amba ku suntan kalgacayl iyo jacayl dee boodharino oo aad uu joogay sidoo kale ha cilmi boodhari marka already buuggan maadaamau buug jacayla yahay maanta dhibaatooyinka taagan ee dhalinyarteena haysata ee intooda ugu badanna ay yihiin jacaylada in la dareensiiyo amba la iswaafajiyo buuggii iyo meeshii uu dhigmayay mar haddii markii koowaad aanu suurtagelin in berbero hesho marka labaad fursadda in lagu soo bandhigo waxay dadka qaarkood isweydiin karaan talow ma cid uga sheekaysay bay ugbaad ka qortay mise sheekadu run maahe malawaal buu muujinayaa oo dadka dhallinyartaa buu hoga tusaale oo siinaya dhibaatooyinka jacaylka lagala kulmo mise iyada lafteeda dhibana u noqotay tani su-aashii ugu horeysay ay soo marta maaha marar badan baan su-aalahan la kulmay markii naafil laga hadlayo sheeko xaqiiqa ma noqoto inta badan siduu qof walba yaqaano laakiin buuggan markii su-aalihiisu bateen anu inta badan hadda waa maqaryaa waa noofil baan dhahaa laakiin xaqiiqada jirtabaa ah buuggan inuu buug xaqiiqo sheekada ku taalana ay tahay dhab qofkii ay ku dhacdeenna aan anigu u ahaa xogogaal hoose oreydi ma dhihi kara anigaan ahaa laakiin markii run laga hadlo aniga iyadii waxba ma kala aanaan ahayn waayo saaxiibadii dadka iigu dhow bay ahayd dareenadeedana qofkii ugu dhowaa ee de turjumi karayay buu ilaahay iga dhigay alxamdulilah su-aasheena marar badan oo kalena waan ka jawaabay intii buuggan jirana kolle waan ka jawaabi doonaa sidaan filo ay soconayso
waa tahay taasi waxay ahayd ugbaad khadar hindis oo ah ardayd wax ka dhigata jaamacadda jigjiga waxna ka qortay buug ay uga magac dartay dammaq iyo dareen oo arrimaha jaceylka ku saabsan khadar maxamed cakulle ayaa waraysanayay dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaan markaan jallaacaynaa muusikadaas aad maqlaysaan heestan ku soo dhowaada saalim saciid salim heesaasi waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii saaka iyo caalamka ee subaxnimo oo v o da kaga imaanaysay anigoo jamaal axmed cismaan iyo dala socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kowda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
Come on,